galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
waa galab jimco ah oo afar iyo toban ay tahay bisha juun sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali dot com efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo falastiin axmed iimaan guud ahaan waxaa isku haysta marka gobolka gudihiisa la fiiriyo dhowr awoodoodoo u tartamaya inay hogaamiyaan gobolka sacuudiga iyo iiraanna waxaa ka dhexeeya tartan asagana ee khaliijka dhexdiisa dhinaca maraykanka oo meesha ciidamo fara badan kusoo daabulay oo xiisada dabca meel fog gaarsiiyey ilaa heer in haddee layska hor imaad uu dhici karaba laga sheekeeyey hata kolley xaqiiqdu weli ma soo bixin oo barnaamijku weli wuxuu marayaa horodhac ayuu marayaa xalad iyo meel xasaasiya maraysa arrinkan kusoo boodada ah kolley waa arrimo laga sameeyey political game
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xaaladda boqolaal soomaali ah oo ku xidhan xabsi ku yaala xuduudda sacuudiga ee yemen oo laga dayranayo
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo dabcan uu ka mid yahay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ciidamada badda ee maraykanka ayaa sii daayay muuqaal muujinaya ilaalo doon wata oo ay leedahay iiraan oo walxa qarxa ka furaya markabkii lagu weeraray gacanka ammaan kaasoo waday saliid khamiistii mid ka mida maraakiibtaasi waxaa iska lahaa dalka norway halka kan kalena uu lahaa dalka jabaan sawiro ayaa sidoo kale maraykanku ay soo saareen oo isla arrintan la xidhiirta taasoo muujinaysa walxa qarxa oo laga furayo markab jabaaniisku ay leeyihiin waxyar ka hor intii aanu qaraxu haleelin markabkaasi markabka norway ayaa waxaa qabsaday dab iyadoo uuro madowna ay ka baxaysa sida ka muuqatay muuqaalo ay maraykanku baahiyeen madaxa shirkadda kakua sangio ee dalka jabaan oo lahayd mid ka mida maraakiibta la weeraray ayaa sheegay in markabkooda laba jeer la weeraray iyadoo qaraxyadan mid ka mid ah lagu xiray meel u dhow matoorka wada markabka halka kan kalena lagu xiray qaybta dambe dhankeeda midig
diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa maanta duqeeyey saldhig ay dagaalyahanada xamaas ku leeyihiin magaalada gaza kadib markii gantaal laga soo gamay gaza uu ku dul habsaday dugsi lagu barto diinta yuhuudda oo ku yaala koonfurta israa'iil war ka soo baxay ciidamada cirka israa'iilna waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi lala eegtay xarun milatari oo xamaas ku leeyihiin maranka gaza xamaas iyo israa'iil midkoodna ma sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi sidoo kale gantaalkaasi ayaa waxa uu ku dhacay sidoo kale gantaal ayaa waxa uu ku dhacay israa'iil cidina waxba kuma aysan noqonin sida ay sheegeen saraakiisha dhinacaasi
kooxda kubadda koleyga toronto raptors ee dalka kanada ayaa markii ugu horreysay taariikhda ku guuleysatay koobka kubadda koleyga ee n b a-da ee waqooyiga amerika kadib markii boqol iyo afar iyo toban dhibcood ay ku garaacday kooxda caankaah ee golden state warriors ee dalkan maraykanka oo iyadu heshay boqol iyo toban dhibcood ciyaaraha n b a-da ayaa marka ay laba koox isku fara saaraan finalka ama ciyaarta kama dambaysta ah waxaa la dheelaa toddoba jeer oo kala baxa oo ay ku hardamaan labada dhinac ciyaartii xalay ayaa ahayd tii lixaad ee ay kooxdan ama labadan kooxood ay isku arkaan ciyaartii kama dambaysta ahayd waxaana afar jeer badisay kooxda rabtars sidaasina waxa ay ku hanagtay koobka toronto rabtars waxay sidoo kale noqotay kooxdii ugu horreysay ee ka socota dalka kanada oo qaada koobkan weyn tan iyo sanadkii markaasi ay koobka kubadda koleyga caalamiga ah ay qaaday kooxda toronto blue jais tartanka n b a da ayaa waxaa ciyaari jiray keliya kooxaha maraykanka balse waxaa lagu soo biiriyey dalka kanada kooxa ka socda sanadkii kii markaasoo la aasaasay kooxda toronto rabtars ciyaartii xalay laacibka kooxda rabtars kawahi leonarda ayaa loo magacaabay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ugu dambeyntiina dabaaldegyo waaweyn ayaa ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalka kanada maamulka madaxweyne donald trump ayaa waxa uu rajeynayaa in maalmo gudahood ay kusoo gebagabeeyaan heshiiska guatemala ee dhigaya in markaasi lagu xadido magangelyadoonka guatemala v o e da ayaa nuqul ay heshay oo weli aan la saxiixin kana kooban toddoba bog waxaa diyaariyey aqalka cad ee dalkan maraykanka waxaana ciwaan looga dhigay waddan saddexaad oo nabadgelyo ah heshiiskaasi oo u dhexeeya gontomala iyo maraykanka ayaa waxaa lagu gaaray asbuucan gontomala heshiiskan ayaa waxa uu dhigayaa in muhaajiriinta ka soo cararaya dhibaatooyinka ku haysta el salvador iyo honduras ay mar kale degi karaan gontomala halkaasi oo muddo lagu sii hayn karo inta aysan usoo gudbin gudaha dalkan maraykanka gontomala ayaa iyaduna waxa ay tahay ilinka xuduudeed ee laga galo mexico iyo maraykanka xuduudda isku xirta
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington aan ku bilownay dhallinyaro soomaaliya oo tahriib ku galayay dalka sacuudiga ayaa ku jira xabsi ku yaala meel u dhow xuduudda yeman iyo sacuudiga dhinaca sacuudiga dhalinyaradan oo la soo xiriiray v o eda qaybteeda soomaaliga ayaa waxaa xaaladooda ka wareysanay maxamed cabdi waryaheena cabdiqaadir maxamed samakaab ayaa weydiiyey ugu horeyn sababta v o eda ay ula soo xiriireen walaal v o a waxaan usoo wacay yani mataqaanaa dhibna haysta awgii ayaan usoo wacay oo waxa weeye dhalinyar soomaaliyeed oo gaadhaya yani ilaa iyo laba boqol oo ilaa iyo toddobaatan iyo konton mooyaan wax lagu sheegayay oo dumar ah ayaa iyaguna naga soo horjeeda oo hortayada ku xidhan marka anagu jeel baanu ku jiraa waxa weeye jeelkii darxumaa nagu haysta waxaa nagu jira rag dhaawacan oo xabad nala dhacay oo xuduudda lagu soo xabadeeyey oo kulligood wada dhaawaco iminka xabadii qaybteeda ay ku jirto oo waxa weeye daawo iyo waxba aan la siinayn midda kale sacuudiga yani hadda waa dareemaysaa kulayl waxaa ka dhaca aada u xun ayaa ka dhaxa waxaanu ku jirnaa jeel aan aircondition aan lahayn oo aada iyo aada u kulul oo dhalinyarta iminka waxaan ku yidhi kulligood way wada qaawan yihiin shoort shoorti bay xidhan yihiin ama buumo buumo jeelka aad ku xidhan tihiin halkuu ku yaalla jaalka aanu ku xidhannahay wuxuu ku yaallaa dhinaca xuduudda yaman waxaa la yidhahdaa jiisaan gobolka ku yaalla jiisaan baa la yidhahdaa waa gartay idinka marka maxaa laydin soo xiray maxaad meeshaasi ka doonteen walaalow annaga waxaa naloo soo xidhay dad waxaanu ahayn yacni shaqo raadsanayay oo tahriib ah tahriib baanu ahayn marka tahriib haddaanu kusoo galnay waxa weeyaan midda kale xuduuddii dhibaata hadda ka bilaabatay oo niman etoobiyaana oo tigre ah ayaa soomaalida qafaasha oo maalin walba xuduudda way hubaysan yihin hubbay haystaan dhinaca sacuudiga ayay joogaan dad badan iminka wiilal badan oo soomaaliyeed ama gabdho ayaa yaa madax fur yaa la madax furtay oo qofka ugu yar lagu soo daayay mataqaanay laba laba kun oo dollar saddex kun oo dollar afar kun oo dollar sidii magafihii libiya hadda dhalinyar waxaa nala joogtay kulligood wada jajaban oo xabad ay la dhaceen qaarna sacuudiga xabadeeyey qaarna waxaa xabadeeyeen niman kale oo hubaysane ee bur xataa ee ku jira halkan xuduudda halkaad joogtaan ama aad ku xirantihiin haddii ay sacuudiya tahay sidee ugu suura gashay nimanka aad leedahay waa etoobiyaan inay idin qafaashaan walaalow aniga beentay haddaad moodaysa kuwii ay qafaasheen ee ay jir dileen ee lacagta ay ka qaateen madax furka ah ee ehelkoodii ay ka bixiyeen laba laba kun oo dollar saddex saddex kun oo dollar ayaa ila jooga oo wada dhaawacan waana arrin la og yahay oo caam ah oo dadka o dhan ay og yihiin iminka hadda fariintiina maxay tahay marka aad diraysaan annaga fariinta iyadu waxay tahay meesha waxaa noogu yimid nin wakiil iska dhigaya oo safaaradda ka socda oo matelaya yani mataqaanaa dawladdii soomaaliya annagu saan u aragnana yani dawladdii ma matelayo leanno habeen dhaweyd waxaa dhacay fawdaa la sameeyey albaabkaa la gargaraacay markii albaabkii la gargaraacay dhalinyartu albaabka ay garaaceen laba wiil ayaana lagala baxay labadii wiil ilaa iyo iminka meelay ku xidhan yihiin ma hayno waa lala tegey isagii baa loo yeedhay waxaan maqlay inuu yidhi uu askarta sacuudiga uu ku yidhi lixlix bilood ku xukuma marka qofka noocaas ah yani ma matelayo ummad iyo qaran ma mateli karo cid naga war haysta iyo safaarad maog wax safaarado annagu aanu aragnay ma jirto marka waxaanu ka codsanaynaa dawladda soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo iyo iyo warbaahinta caalamka iyo idinka bahdina v o a aanu rabnaa inay naga gaadhsiisaan in dad meesha ku dhiban oo rag iyo dumar isugu jira oo saddex boqol gaaraya inay meesha ay ku jiraan oo wallaahi geeri iyo nolol udhexeeya marka in xabsiga si deg dega nalooga qaado oo waddanka idooyi naloo masaafuriyo ayaanu rabnaa
dadka dhaawaca ah ee aad sheegtay in xabadaha ay ku dhaceen xaaladooda waa sidee hadda ma heleen wax gargaar ama dawo ah maya wallaahi wallaahi baan ku dhaartay wax dawaana inayna haysan oo haddaad aragta dadka madaxda ka socota adiga waad yaqiiqsanaysaa biyaha aanu cabnana biyo macaan ma aha oo biyo waxaanu cabnaa aan filtaraysnayn oo kulli dhalinyarta waxay ka wada qaadeen keliya xanuun bay ka wada qaadeen kuwa dhaawacana iska badaaba malaxda iyo dhaacinka ayaa saa uga socda saa uga dareeraya cid wax u qabanaysa iyo dawladu doonaysa iyo safaaradu u doonaysa oo ama dawo u keenaysana meesha ma joogto ma jiraan wax laanqayrta cas ka socda oo idinku soo booqday halkaad ku xihan tihiin
waabad noo socotaayo dalkani inuu yahay dal iska xidxidan oo laanqeyr xas iyo hay-adaha caalamka waa laga ogolay inay jeelashahay booqdaan taa waa la wada ogyahay
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi oo ka mid ah dhalinyaro soomaaliya oo ku xiran xabsi ku yaala magaalada jisaan ee dalka sacuudi carabiya waxaa uu waramayay waryaheena cabdiqaadir maxamed samakaab
walaal ibraahimow horta aad baad umahadsan tahay cudurkan ebola marar hore oo ayuu waddankan uganda ka dilaacay markii ugu horreysay maaha laakiin iminka waxaa si rasmi ah wasaaradda caafimaadka ee uganda wasiirkeedu ugu ugu ugu dhawaaqay iyaga oo kaashanaya w h o hay-addan caafimaadka adduunka labiyo tobankii bishii bishan iminka june kadib markii ilmo yar oo shan sano jira xuduudka ay ka leeyihiin congo iyo uganda dhiig laga qaaday dabeedna lasoo confirm gareeyey inuu ilmahaa yari qabo ebola virus markaasaa horta caskii ugu horreeyey markaasaa la confirm gareeyey haddii aan kaaga yaro sheekeeyo cudurkan ebolahu waxa weeye horta iminka wuxuu ku bilaabmay baryahaba congo uu ka jiray hay-adda caafimaadka adduunku way la tacaalaysay ilaa iyo kun iyo ilaa iyo kun iyo afar boqol oo qofaa ku dhimatay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo oo cudurku u dhimatay yes yes ha laakiin dawladda uganda intaas oo dhan xuduudaha waxaa laga sameeyey meelo lagu lagu baadho dadka oo lagu xakameeyo laakiin waxaa dhacday family ka mida familigan familiya uganda iyo konga dega ayaa waxay qabteen qof ka mid a konga kaga dhintay dabeedna kongay aadeen markii konga aadeen ayaa waxaa dhacday in ay dabeedna saa ku noqdeen contact istaabashada ayaa lagu kala qaadaa dabeedna iminka Waa gartay.
sidaan ognahay oo wasaaradda caafimaadku xaqiijisay laba case baa dhintay ilmihii yaraana wuu dhintay um, ayeediina way dhimatay Um, tiro kaloo dadana waa waa la xakameeyo isolation areas bay ku jiraan maxaa marka jawaabaha dowladda uganda ay ka bixinaysaa niyo dowladda uganda um, waxa weeye horta wadamada aada ugu fiican cuduradan faafa oo infact markii xitaa uu Sierra Leone ibrahim waad la socotaa ka dilaacay expertska iyo dadka khubarada halkanaa laga kaxeeyey marka dowladda uganda already waxay leedahay response team oo la dha- la dhaho ebola task force team oo u diyaarsan inay ka hortagaan wa markaa ururkaas oo ilaa sanadkii horeba diyaarsanaa oo iminka hawshoodii bilaabay oo doonaya inay xakameeyaan waxaa kale oo la keenay em, tallaal la bilaabay oo weli ku jira trial ah, aan weli la la abruuf garaynin talaalkaas oo la siin doono dad alla dadka em, shaqaalaha caafimaadka iyo weliba dadkii contactka noqday ee ee adigu u dhawaaday qof qaba em, em, ebola sidaasay samaynaysaa iminka dowladda uganda waana dowlad aada u experience u leh in ay waxyaabaha cudurada dilaacay outbreakska la yidhaahdo em, xakameeyaan khibrad waa gartay Ee, Khibrad u leh, mm.
saameyn intee leega ayaa ee, cudurkan uu ku yeelan karaa gobolka hadduu sii fido wallaahi horta waxa weeye em, horta iminka shir ayaa waxaa jira ay wada fadhiisanayaan w h o iyo dowladda uganda iyo wadamada east africa oo dhan oo la doonayo sidii halkaa loogu xakameyn lahaa lagu hayo sidaad og tahay cudurkan em, dawo ma laha em, qof alla qofkii ku dhacaana boqol kiiba sagaashan ayay dhimashadiisu gaadhaa oo dhintaan boqol kiiba toban ayaa ka badbaada marka qaarkoodna waxaa laga lahaa boqol kiiba konton laakiin boqol kiiba sagaashan way dhintaan marka waxa weeye em, waxaa lagu dadaalaya oo iminka meelo kastoo xuduuda ah oo ka mid ah in dadka screening lagu sameeyo oo la eego dabeedna qof alle qofkii laga shakiyo iyo waxa la yidhaahdo contact tracing qof alle qofkii laga shakiyo dabeedna la qabto dabeedna la trace gareeyo halkii uu ka yimo dadka kalena la wada qabto sidaas unbaa la doonaya in lagu xakameeyo imka soomaaliya suu u saameyn karaa cudurkaasi maadaama soomaali badan ay timaado dalkaasi uganda walaal ibraahim waxa weeye horta een, wasiirka caafimaadka uganda way ka hadashay mar la weydiiyey honorable ajeng waxay tiri em, xuduudaha waddanka lama xidhayo Een, xitaa ta congo oo de halka problemku ka jira ah een, lama xidhayo bay tiri een, een, een, wasiiraddu iyadu markay hadlaysay ee meediada la hadlaysay marka waxa weye dadka soomaalida ah haba yaraatee iminka wax saameyna oo badan oo ay ku yeelan kartaa haba yaraatee ma jirto laakiin talada un waxa weeye in dad badan oo ganacsatabaa meesha jooga inaan dhinacan iminka eriyadan uu ibooluhu ka dilaacay aanay dadka soomaalida u safrin unbaa muhiima taa unbaa muhiima laakiin mar haddii mar haddii ay dawladda uganda tiri wax tareeti ma jiraan macnaha wax khatar oo laga baqaa ma jiraan ilaa iminka wala ibrahim wax khatar oo laga baqaa ma jiraan doctor mustafa shacabka maxay dareemayaan ma jirtaa cabsi cudurka la xiriirta horta niyow ilaa shalay ilaa daraa dad badan oo soomaaliyi way soo weydiinayeen dadka shacabka ugandina kolley dhagahay taagayaan oo dee ma garanaysaa way waxay ka fekerayaan talo cudurkani ma soo fidi karaa oo dee ma soo gaari karaa meelaha waaweyn sida caasimadda kambaalo oo kale marka kolley baqadini way jirtaa laakiin waxsaa usii weyn maaha waayo dadku dawladooda iyo wasaaraddooda caafimaadka kalsoon yihiin ayaguna may bixinin wax tareet ah ama cabsi ah waayo xuduudihiiba xidhmayna bay dheheen xuduudda koonga xitaa ma xidhanno
kaasi waxa uu ahaa dhaktar mustafa cawl oo isagoo ku sugan dalka uganda uga warramaya ibraahim xasan daandure xanuunkaasi oo la sheegay inuu usoo gudbay dalka kongo haweeney konton jir ah ayaa shalay cudurkaasi la sheegay inay ugu geeriyootay galbeedka dalkaasi maalin kadib markii wiil ay ayeeye u ahayd oo shan sano jir ahaa uu dhintay
mar kale galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal hawada idinka leenahay wararka ka imaanaya magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa halkaasi waxa ay sheegayaan in saddex askari oo ka mid ah ciidamada keedka ee dalka kenya halkaasi maleeshiya ay kasoo afduubteen aan la aqoonsanin laakiinse loo malaynayo al-shabaab inay yihiin sidoo kale laamo ayaa waxaa la sheegay in saddex nin oo ayagana loo malaynayo al-shabaab inay yihiin ayagoo miino aasaya halkaasi ee kula qaraxday wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed ayaa khadka telefoonka ee magaalada nairobi si toos ugu jira bal qadarow wararkii ugu dambeeyay ee afduubka wajeer haddaad ku hormarto
sahran waa mahadsan tahay xalay saqdi dhexe ayaa aad loo malaynayo inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab waxa ay saddex askari oo ka mid ah ciidamada booliiska ee dalkani kenya ay ka afduubteen dabeenkii lagu magacaabo conton oo hoostaga ismaamulka wajeer ee dalkani kenya conton waxa uu u dhow yahay deegaanka giley ee gobolka geda ee soomaaliya waa halka kala qaybisa labada dal ee kenya iyo soomaaliya marka markii ay gudaha usoo galeen deegaankaasi waxa ay afduubteen saddexdan askari ee dowladda kenya kaydka ka tirsan dhinaca gudaha soomaaliya ayaynu la aadeen sida goobjoogayaasha deegaanka oo aynu la hadalnay ay xaqiijiyeen markii ay gudaha sidoo kale waxay la hadleen dadka deegaanka oo ay khudbad diini ah ay u jeediyeen oo ku saabsan in dadku ay diinta iyo shareecada islaamku ay ilaaliyaan marka ma jirin wax iska horimaada ama dagaal oo halkaasi ka dhacay goobjoogayaashu waxay xaqiijiyeen in nimankaasi shabaab ka tirsan ay gudaha usoo galeen deegaanka conton oo ay saddexdaasi askarina ay afduubteen sahra waa tahay marka dowladda kenya ilaa iyo haatan ma ka hadashay afduubkaasi dhacay
ma jira ilaa iyo hadda wax wara oo dowladda kenya kasoo yeeray oo ku saabsan falkan ay ku afduubteen maleeshiyada al-shabaab xalay deegaanka conton wajeer waqooyi bari kenya warbaahinta guduhuna weli aada ogama aysan hadlin hase yeeshee isgaarsiinta deegaanka oo aada u liidata iyo meesha ay wax ka dhaceen oo aada uga fog gobolada kale ee dalka weli macluumaadka rasmiga uu kooban yahay sahra marka dhinaca kale ee gobolka xeebta ee dalkani gaar ahaan deegaanka boni waxaa maalintii khamiista ee shalay ka dhacay ay ku geeriyoodeen saddex ka mida raggii qaraxaasi xirxirayay qaraxa wuxuu ahaa qarax miino raggii ayuuna kula qarxay jidka lagu magacaabo kawa ole oo ka tirsan deegaanka howska ah ee ismaamulka laamu ee dalkani kenya mas-uuliyiin iyo ciidamo ka tirsan oo goobta tagay waxay ku soo cesheen ama ay ugu tageen meydadka saddexdii nin ee miinada xiraya iyo qoryahoodii iyo sidoo kale alaabtii kale ee ay wateen marka maalmihii lasoo dhaafay oo dhan waxaa socday sahra golgollo iyo dadaallo xun dowladda kenya ay ku xoojinayso amaba ay uga hortegayso weeraro ay dhici karta in maleeshiyaadka al-shabaab ay ka geystaan qaybo kamida gobolka xeebta xuduudda dhinaca raasaankoonia way xirtay kenya ciidamo badan ayaana daadiyey marka aad ayaa loo adkeeyey isu socodka dhaqdhaqaaqii deegaanada xeebta dhinaca gaar ahaana ismaamulka laamu xagla leh soomaaliya dhinaca gobolka jubbada hoose aad baad u mahadsan tahay wariyaha v o eda qaadar maxamuud xareed ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal wixii warar ay ku soo kordha afduubkaasina idaacadaheena dambe ayaad kaga bogan doontaan
markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka jacfar kuukaaye ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal edelkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadi doonnaa xiisadda cirka isku sii shareeraysa ee ka taagan gobolka bariga dhexe waxaa ugu dembeeyey weerarkii maalintii shalaytoo lala bartilmaameydsaday laba doonyood oo ku socdaalaya gacanka cumaan haddaba arrintaasi maxay keeni kartaa innagoo og in dhowaanahanba ay gobolkaasi ka jirtay xiisad kale oo u dhexaysay dowladaha maraykanka iyo iiraan barnaamijka igala qayb qaadanaya brofesor afyare cabdi cilmi oo bare ka ah jaamacadda dooxa ee dalka qatar haatanna ku sugan waddanka kanada aadan sheekh xasan xuseen ashari oo isaguna ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha dunida muslimka iyo carabta oo ku sugan magaalada oslo ee dalka norwey sidoo kale waxaa waddanka yeman isagoo jooga khadka telefoonka barnaamijka uga qaybgelaya xasan albisri oo isaguna ah aqoon-yahan ku sugan magaalada mukallah ee gobolka xadramuud ee dalkaasi yeman dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka waxaan ku bilaabayaa brofesor afyare oo kanada jooga brofesore weerarkii labada doonyood lala bartilmaameydsaday shalayto hadallada kulkulul ee hawada ay isku marinayaan iiraan iyo maraykanka ee isxulafaysiga iyo diyaargarowga waxa u muuqda dagaal ee ka jira gobolka bariga dhexe ugu dambayntii halkee buu ku biyo shuban karaabaad is leedahay waa mahadsan tahay jacfar waa salaamayaa asxaabta kale iyo dhammaan dadweynaha horta marka hore mundiqada guud ahaan ama gobolku waa gobol aada iyo aada xasaasi ugu ah dhaqaalaha adduunka iyo isu socodka iyo energy-ga iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah marka gobol oo yacni haddana ciinta u wehlido inuu dhowr dagaal oo kala duwan uu soo maray marka khaliijka la fiiriyo iyo marka middle eastiga guud ahaan la fiiriyoba waxaa meeshaas marka waa mandiqo runtii aada iyo aada muhimna caalamka ugu ah haddana dhibaato fara badan ay ay ku dhacday oo dagaalo fara badan ay ka dhaceen marka guud ahaan waxaa isku haysta marka gobolka gudihiisa la fiiriyo dhowr awoodoodoo u tartamaya inay hogaamiyaan gobolka israael iyo sacuudiga iyo iiraanta iyo turkiga iyo yani kulligood mid walba wuxuu leeyahay ambition middle eastiga guud inuu hogaamiyo sacuudiga iyo iiraanna waxaa ka dhexeeya tartan asagana khaliijka dhexdiisa yani maadaama khaliijku uu sideed dal yahay sideedaa dal ciddii markaa yani oday ka hogaamin laheyd caraba marka iyadoo waxaasoo dhan ay jiraan haddana inta aan aniga ka ogahay cid hadda dagaal rabta oo dagaal ku degdegaysa ama maraykanka oo sacuudiga iyo iiraan iyo waxaa ku haya dhabarka ha noqoto sor sacuudiga iyo israael ama iiraanta dhinaceeda ha noqoto hadda cid rabta dagaal weyn inuu mandiqada ka dhaco ma jirto waayo haddii uu dhaco dagaal weyn caalamka dhib weyn oo dhinaca dhaqaalaha ah oo dhinaca amniga ah ayaa kasoo kordhaya marka inta aan ka fahamsanahay strategic thinkingka meesha ka jira ee gobolka waxawaaye inaan lagu degdegaynin cidna aysan ku degdegaynin dagaal una cabsidu waxay tahay marka in ay dhacaan shilal ama markaas adigu hala sadabgareeyo oo dad kale ha ha ha qorsheeyaan ama si oo iska maadaama mandiqada hadda hormuus oo kaleeto waa in yar waaye intaas yar haddii ciidan fara badan laysugu keeno dee waxaa dhici karaa maaragtay shilaa dhici kara sahal oo markaas hadhowti in la control waayo ay dhici karto waxa waxaa la dhihi karaa waa un arrin la rabo in xoogaa iiraanta lagu culays saaro inay tanaasulaad u sameeyaan siyaasadaha hadda socday ee gobolka laakiin marka maraykanka wuuba hadlay isaga oo dhowr jeer madaxweynaha maraykanka donald trump wuxuu ka dhawaajiyey in dalkiisu hadda aanu ujeedadiisu dagaal ahayn wadahadal uu doonayo haddii iiraan dhankeeda laga helo laakiin waxaa muuqataa dhinaca sacuudiga oo kale tusaale ahaan in arrintan ay ka go-an tahay ma waxaad leedahay sacuudiga lafahaantiisa waxay ka tahay uun ujeedooyin kale iyo cadaadis kale in iiraan lagu saaro ee dagaal laftirkiisu diyaar uma aha wallaahi hadda xataa haddii ay mandiqada sacuudiga iyo yani sacuudiga iyo imaaraadku hada hadday rabaan dagaal inay iiraan la galaan way way ku adag tahay iyagu laf ahaantooda hadda iiraan wax badan kama qaadi karaan marka waa inay helaan xataa hadday dagaal rabaan waa inay helaan taageerada israel iyo iyo maraykanka waa inay helaan si kaleeto oo de iran iran hadda marka la fiiriyo gobolka waa dal weyn oo marka khaliijka la fiiriyo de dabcan xagga populationka isagaa ugu badan dal dhaqaala leh waayo dal dagaal kahareena oo dagaal fara badan soo galayna waaye marka inkastoo hubka casriga marka la fiiriyo yani sibri qolyahan la yidhaahdo oo hubka fiiriyaa marna waxaa laysbarbar dhigaa waayagnimada ciidanka marna waxaa laysbarbar dhigaa qalabka iyo waxa la haysto marka qalabka la haysto waa laga yaabaa imaaraadka iyo sacuudiga iyo israailiyiintu inay ka qalab casrisan yihiin laakiin xaqiiqatan hadda khibradda iyo tirada ciidamada iyo waxaas iyo marka la fiiriyo iiraanta ayaa ayaa kusii marka ma u malaynaayo gobolka dhexdiisa dagaalku hor dagaal hadduu dhaco dagaal weynuu noqonaya maana dagaal hadda sacuudi iyo iiraan ka dhexayn kara oo ma badna waayahay aadan azhari dabcan markii maraykanku uu bilaabay in uu ciidamo ku daabulo aagga bariga dhexe sidan oo kaleba doonyo mid ka mida imaaradaha imaaraadka dekadihiisa ku dhow baa la weeraray oo dhibaato la gaarsiiyey tii kalena waad arkaysaa oo shalayta lagu weeraray khaliijka cumaan marka haddii maraykanka sida uu rofesor afyare sheegayaba ay iyagu ujeedo kale ka leeyihiin arrintan oo cadaadis inay ku saaraan iiraan ma la dhihi karaa dalalkan kale ee iyagu doonaya in maraykanku uu weerar ku qaado iiraan ayaa lafahaantooda arrintan lug ku leh sida dadka qaar ay aaminsan yihiin walaal jacfar waa mahadsan tahay waana salaamayaa rofesor afyare iyo dhanka yeman xasan albisri oo dooda igula jira guud ahaan kama marno dhambaale la isdhaafsanayo labada dhinac ay isku hayaan dhambaale ay isdhaafsanayaan kama marno oo dhinaca maraykanka oo meesha ciidamo fara badan kusoo daabulay oo xiisada dabcan meel fog gaarsiiyey ilaa heer in hade layska hor imaad uu dhici karaba laga sheekeeyey iyo dowladaha xulafada la ah oo mar walba dee ku booteynayo iyagana in iiraan haddii ay ku dhiirato inay dagaal qaado in dee laga jawaabi doono reaction ama falcelin badan ay ka sameyn doonaan inta badan media iyo waxyaabahaas kusoo hadal qaaday mas-uuliyiintooda kala duwan iyo iiraano hadii runaantii iyadana diyaar u ah inay dhambaal kala dirto ah annagu waxaan ku dagaalami karnaa dhinacyo fara badan waxaana ugu horeeya meelahan marinadan muhiimka ah ama ha ahaato hormos ama ha ahaado dhinacan badda guud ee carabta muhiimka u ah dabcaan dabcan dhaqaalaha bariga dhexe iyo dhaqaalaha adduunkaba oo doomanka inta badan ay maraan in dhambaal ceenkaas ayadan iiraan ay farto marka horta guud ahaan halkaasay ay ay ay iskugu biyo shubanaysaa dandaansiga guuda meesha dhacaya way adag tahay xaaladda hadda la taagan yahay in farta lagu fiiqo hal meel oo la yidhaahdo qolyahaasaa ka dambeeya baaritaano fara badan ayaa socda dhinacba dhinaca kale ayuu ku eedeeyaa inta badan oo qolyahan waxay leeyihiin iiraan baa ka dambaysa oo doonaysa in dagaal toos ah ama mid dadbanba ay ay ay ku qaado si ay u kasbato tacaatuf ama guud ahaan caalamka carabta iyo dunida islaamka ay u hesho in iyada laga gardaran yahay oo la daandaansanayo dhinaca kale iiraaniyiintan waxay aaminsan yihiin inay dadya dadyow kale ay ku lug lahaan karaan haddii ay tahay xataa quwado waaweyn oo caalamka ah oo rabo in ay sii hurayaan dagaaladaas ee dhici kara ee mustaqbalka haddii dee laysku laysku fahmi waayo wada hadal oo labada dhinac dhex maraa marka guud ahaan waxaan dhihi karaa aniga maraykankuna istraatiijiyad xoog badan brofka hore u tilmaamay profesorka hore u tilmaamay istraatiijiyas intuu badan waxay ku salaysan tahay in la cadaadiyo maamulka iiraan hadda ka taliya si uu aqbalo wada hadal natiijadiisu ay noqon karto tii hore mid ka fiican hadda diyaar uma ahan maraykanka gaar ahaan in uu dee dagaal dad kale uu wakiil oga yahay uu galo uu ku khasaaro dhaqaalihiisi iyo ciidankiisii dhinaca kale iiraaniyiintana waxay aada u fahmi karaan dagaalka guuda ee maraykanka isku hayaan aad bay u fahmi karaan oo iyaguna istraatiijiyad taa u dhow bay ciyaaraan waxay leeyihin annaga halkaas iyo halkaas baan ku dagaalami karnaa maraykanku wuxuu ku qasban yahay wadahadal damboona dhex maraa markas markuu doonaba ha noqotee in aan muxuu ahay tole shuruudooda ayagana la aqbalo oo dee wada hadalkii wax fiican ay ku goostaan marka yaa khasaarada halkaas inuu ku khasaaro laga yaaba waxaad leedahay inay intuu badan farta ku godan tahay dowladahan khaliijka oo ugu horreeya dowladda sacuudi arabia oo intuu badan istraatiijiyadkooda aysan waadix ahayn keliya ay ku dhisan tahay Waay.
falcelin iyo inta badan in lala dagaalo dowladda eh, iiraan ee xasan albisri oo yeman jooga ee dabcan xuutiyiinta maalmihii lasoo dhaafay waxay duqaynayeen goobo sacuudiga ka mida ee hadda ka horna weeraro noocaas oo kale ah oo qaarkood loo adeegsaday diyuuradaha ee dhulka laga hago ayaa ee weeraro ka geystay horey ee marinka baabalmandab weerar uga dhacayna iyagabaa ee, ee, geystay oo xuutiyiintabaa fulisay weerarkan hadda ka dhacay ee khaliijka ama gacanka cumaan ee labadan doonyood lagu bartilmaameedsaday sidee looga arkaa gudaha yeman Een, waxaan intaan u guda gelin barnaamijkaas aan laba eray ka odhanayaa ee, waxa socda hadda horta kolley xaqiiqdu weli ma soo bixin oo barnaamijku weli wuxuu marayaa horodhac ayuu marayaa Ee, marka la eego xaaladda si- sidan oo kalena waxaa la fahmi karaa waxaa loo yaqaano ee, fix the leases waxaa loo yaqaano qaldul awraaq warqadaha ee, maanta uu la tegay ra-iisul wasaaraha jaban baharan ayaa barnaamij uu gadaal ka soo taabtay trump hagan kaga nug lahaa waxay ahayd in hubka nuclearka iran la joojiyo barnaamijkaas aa, hadda sida u dhigay eh, ra-iisul wasaaraha uu warka ay s- nidaamka u socday wuxuu ahaa in wadahadal laga furo xaaladiyo meel xasaasiya maraysa arrinkan kusoo boodada ah kolley waa arrimo laga sameeyey oo political game ayaa socda oo maanta wax kusoo aaday waktigu wakti nidaamsan ma ahayn marka taas dhinacaas aan uga baxo aragtida kale odhanaysa eh, maraykanka eh, xilligan dagaalka diyaar uma ahan maraykanku laba policy uu leeyahay policina waa midka hadda ah, bolton iyo bombio ay hogaaminayaan iyo trump trumpba waxaad moodaa nowcan ma dagaalka diyaar uma ahan waa sax waayo wadahadal ayuu ku baaqay intuu joogay jaban laakiin bombio iyo iyo iyo iyo ninka kale eh, bolton waxaad moodaa inay gadaal kasoo bamgaraynayaan oo ay dagaal u baahan yihiin ma argagixisadii daacish iyo irxaabkii la yaqaano alqaacdada ma qolooyin kale oo waxaan loo yaqaano fawaacil kayr rasmiya faacil waxaa jira wax sameeya laakiin aan muuqan ma kuwaas oo laga yaabo inay rabaan inay k- kerliga eh, bariga dhexe sii kariyaan ma qoladaas mase waa iiraantii markas la tuhmi jiray oo waxa weeye dhinacan carabta waxaad moodaa inay yihiin yihiin fawaacil mushtaraga waxaan qiyaasayaa inay jiraan dal carbeed oo raba in la iska hor keeno maraykanka iyo iiraan oo markaas ah, gadaal eh, ka hurinaya dabkan taa markaan kasoo gudbo eh, xuutiyiintu markaan oo kale waa la eedayn karaa waayo dhacdadii ugu dambeysay oo tan ka dambeysay oo mid lamid ah oo qarbudaad ah ayagaa sameeyey ayagaana sheegtay haddii xataa xuutiyiinta loo saarayo xuutiyiintu waa wakiil wakiil ka ah iiraan markastaba iiraan horta barnaamijkan ah, iyuu aaba iyo hooya dhahaya profesor afyare ee, wasiirka arrimaha dibadda iiraan ee, ee, waxa uu sheegay in weerarkan lagu bartilmaameedsaday doonyaha ee marayay ee gacanka cumaan in uu shaki badan ku dahaaran yahay ee waqti xasaas ahna uu ku soo beegmay maxaa loo fasiran karaa hadalka waxaan ku fiirinaynaa waxa ujeedadan yay maxay ka faa'iidayaan yani bal masalan hadda aktarada laga hadlayo iiraan inay hadda wax weerarto oo ay khaliijka biyaha wax ku weerarto maxay ka faa'iidaysaa oo oo oo oo oo oo oo oo uga xiran maxayse ku waynaysaa haddii natiijadu marka ay noqoto in marmarsiinyo weerarkaas loo isticmaalay in iiraan lagu burburiya ay ka imaanayso caqligu wuxuu leeyahay malaha marka inaysan ayaga ahayn ama in un cid kale ay ay mashruuc yani waa waa marka si guud oo ca- oo aan evidence ayadoon markaa lahaynin dhinac walba oo eedeynta ay tahay caqliga guud iran sababay hadda biyaha wax ugu weerartay ma jirto mida kale een, waxaa jira arrimo xaqaa'iq ah oo in la fahmo u baahan trade of hormuz eh, hadduu xirmo horta by the way trade of hormuz iran waxay aaminsan tahay inay iyadu leedahay caalamkuna uma ogolo waxay leeyihin waa biyo caalami ah iran ma ma ma ma saxiixin eh, waxaan caalamiga iyo waxa marka waxay doodu mar walba marka waxay taagan tahay anaa xukumaayo anaa iskale iyo maya mida kale iran waxay aada u aaminsan tahay in dalalka kusoo kordhay bariga dhexe ay ka baxaan oo oo maraykanka uu ka mid yahay haddii straight of hormuz marka la fiiriyo waxa khaliijka gala iyo waxa ka baxa meeshaasay maraan dalalka qaar sagaashan iyo sideed boqolkii ayay ku tiirsan yihiin waxa ay dhoofiyaan Eh, almost tiro intaa ku dhadhowna waxay ku tiirsan yihiin waxa soo gala xataa raashinka iyo waxa laga cuno mandiqada haddii dagaal yar ka dhaco oo xasaasi ah biyaha dhulka ku jira xataa waa biyo yar yani haddii meelaha ay biyaha badda ay ka macaaneeyaan ay iska weeraraan arrintaas waa dhib dhib badanaa ka imaanaya marka dhul oo dagaal ama colaad hadda xajmiga intaas la eg xamili kara meesha ma yaalo cid walbaahina waa fahamsan tahay by the way ama imaaraat ha noqdaan ama sacuudiga ha noqdaan ama qatar ha noqdaan ama cumaan ha noqdaan cid kasta oo oo oo khaliijka shaqo kuleh ama iiraan way fahamsan yihiin in meeshan haddii ay wax yar oo oo dhiba ka dhaco ay ay catastrophe weyn ay caalamka ay soo wajahayso marka aniga inta aan ka fahamsanahay security studieska gobolka ma aaminsani cid dagaal hadda ku degdegaysa xajmi weyn ma jiro arrinta oo oo oo taagan waxaa waaye in iiraan gob arrimaha nuclear-ka iyo iiraan inay arrimahan hadda dagaalkan oo waki wakiilka xarb lowqaalaha la leeyahay oo dhowr jabhadood ay ku taageerto lagu qasbo inay iiraan joojiso yacni inta maraykanka iyo israel ay ceyrsanayaan intaas waa israel in particular inay xisbillah iyo xamaas ay ka joojiso qoladaanina inay xuutiyiinta iyo qolyo noocaas oo kaleeta sabortiga la siiyo marka si hoose loo fiiriyo iiraan xuutiyiinta taageerada ay siiso waxaa la dhahaa yani marka dadka wax ka qoraa ay at least kuwan qarbiga qoraa waxay dhahaan in ay uun ku yara mudi karto ay ku xanuunjin karto waayo ma ahane hadda wax weyn uma aha dagaalka yemen sacuudiga uun ku fashilmo dhibaato fara badan ku galay oo anastariya mooyaane iiraan hadda waa ka maarantaa baa la yidhaahdaa marar badan inay maaragtay iyadu hadda xataa dagaalkaas inay xuutiyiinta joojiso wax weyn ma ah laakiin kuwan kaleeto oo suuriya iyo lebnaan iyo delafant gobolkan la yidhaahdo way ku yara mintidaysaayoo waxay umarka marka la fiiriyo gobolka middle eastiga saddexda qaybood oo oo oo yani haddii horn of africa laga daayo saddexda qaybood oo uu ka kooban yahay midaan levantiga hadda almost irana controlsho waa israel iyo ciraaq so sorry waa waa syria ciraaq iyo iyo lebanon marka kaa oo kaleeto muhiimad istaraatiijiyadeed oo uleeyahay oo way ku mintidi kartaa yemen marka waa waa important dhul ahaanay important u tahay mandiqa ahaan waxaa laga dalalkani ay mararka qaar ka fikerayeen inay tubbo intay keenaan ay ay ay batroolka ka ridaan baabul meeshaas ka ridaan dhinacaas badweynta hindiya iyo baabul mandab iyo dhinacaas oo aan street of hormus loo baahan aadan azhariyow wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo iiraan buu mas-uuliyadda weerarkaasi dusha kaga riday inkastoo aanu toos u dhihin iiraan baa weerarka fulisay ama ka dambeysay waxa uu sheegay in weerarkaasi uu qayb ka yahay olole ay iiraan ku jirto oo la rabo in xiisadda bariga dhexe ka taagan cirka lagu sii shareero hadalkaasi dadka qaar baa waxay u fasirteen in uu farta ku godayo xuutiyiinta oo uu leeyahay qolyahaas baa ka dambeeya iiraan baana gacan ku siisay arrintaa ma kuu muuqataa way dhici kartaa in qolyahan xuusiyiinta ay ka dambeeyaan oo run ahaantii oo iiraan ay dhabarka ka taagan tahay waa wax dhici kara iyadoo ujeedkuna uu yahay in dee dhambaal la gaarsiiyo gobolka iyo maraykanka guud ahaan iyo caalamkaba inay iiraan ay tahay dawlad xoog badan oo dee waxyaabo fara badan gobolka hadday u baahato samayn karto waa wax dhici kara arrintaas waxaa kaloo dhici kara in ay qolyo kale oo doonaya in dagaalka lasii horiyana way dhici kartaa laakiin waxaa taas ka muhiimsan marka aad hadalkaas u fiirsatid ee wasiirka arrimaha dibadda maraykanka ekasoo yeeray iyadoo weli natiijooyinkiina dee aan la xaqiijinin oo dee wax cad aan laysku raacin oo in farta lagu fiiqo ciddaasa ka dambaysa aysan welito la isku raacin waxay tusinaysaa hal arrin maraykanku in uu oo rabo inuu aad u cadaadiyo iiraan iyo wixii la halmaalay wixii xiriira leh ha ahaadaano xuusiyiinta ama guud ahaan ururada iyada markaasi ee dee xilfiga la ah gobolka ka dagaalama in la cadaadiyo oo la yidhaahdo iiraaniyiintu waxay mushkilad ku hayaan iyo qalqal amni guud ahaan mandiqada waxaana ka mid ah tan hadda u dambeysay oo waxay weerareen doomankaas oo hadda isaga gooshaya dunida caalamka iyo mareennadaas biyaha ah aan waxba galabsan ayay marka saas darteed iiraan waxay khatar ku tahay guud ahaan ammaankii iyo nabadgelyada caalamka ay khatar ku tahay marka concept ama faham noocaas ah ayaa la rabaa in dadka la gaarsiiyo marka la eedayo xuusiyiinta si gaar ah loo loo birtilmaameedsanayana waxaa la rabaa in la yidhaahdo iyadana dawladaha gobolka markaasi ka jira oo sacuudiga ugu muhiimsan yahay iyo imaaraadka iyo baysiga caynkaas oo hadda xuusiyiinta dagaal kula jiro in iyagana fariin la gaarsiiyo oo fariintaas oo macnaheedu ay noqonayso marka xuusiyiintii durbo waxay bilaabeen qorshaha ama istaraatiijiyadda iiraan marka waa in la feejignaadaa oo kor loo qaadaa ee wada shaqaynkii iyo iyo sidii laisaga caabin lahaa marka guud ahaan waxani waxay isugu soo urureysaa waa fan oo ka mid ah dee qaababka loo isticmaalo eeistraatiijiyadda ee markaa wadahadal la rabo in la galo mustaqbalka ama dagaal la isku hayo conflict uu jiro dhinac walba dhinaca kale wuxuu rabaa inuu daciifiyo uu daciifiyo uu ka dhigo dhinac aada u liita oo warqadaha hadhowdii ku dagaalami kara ay kooban yihiin dagaal waxaa jira dhinaca psychologiga oo laysku qaado o layidhahdo waxaan adag ka dambeeyo si uu qofkani difaac ugu ururo marka waxaan guud ahaan marka maraykanka waxa uu sameynayo halkaas dolatus ceenkaas ayay kusoo urureysaan anigu aaminsanahay si xoog ah hadda ma ahan wax oo si toos ah oo dagaal berito iyo saadinba laleeyahay iiraan ba waxaan ka dambeyso dagaal ba lagu qaadaya ma ahan waayahay xasan bisri madaxweynaha maraykanka donald trump gudaha waxaa kaga furan culays badan oo kaga imanaya hay-adaha xuquuqda aadanaha koongareeska lafahaantiisa kaasoo lagu diidan yahay hubka uu ka iibinayo sacuudiga iyadoo la leeyahay markaasi hubkaasi waxaa lagu baabi'iyaa dad rayida oo waddanka yeman ku nool ma dhici kartaa in arrintan la doonayo in culayska madaxweynaha maraykanka saaran looga fududeeyo oo la yidhaahdo qolyaha sacuudiga uu la dagaalamayo ee gudaha yeman ku sugan ee xutiyiinta la yidhaahdo waa kuwa halista ku haya adduunka iyo badeecadii adduunka iyo isu socodkii iyo shidaalkii dunida loo kala gooshinayey sidaa daraaddeedna la doonaya bal culayskaasi inuu uga fududaado madaxweynaha maraykanka oo haddaba miiska ay saaran tahay amaba uu saaran yahay heshiiska hub dheeri ah looga iibinayo sacuudiga iyo imaaraadka marka loo yimaado trump waa nin maslaxadda iyo dhaqaalaha fiirsan marka barnaamijyada noocan oo kale ah oo cadaadiska lagu saarayana kolley hadda inkastoo barnaamijka horedhac yahay waxaan qabaa inay yara macquul tahay ilaa xad aan u imaado qodob asxaabtu qaar ay ka dhawaajiyeen horta aslan sacuudigu waxaan qiyaasayaa inuusanba dhaqaalo ahaan xataa awoodin la dagaalamo iiraan military ahaan iyo niyad ahaan wuu daaldhacsan yahay waxa weeye afar sano oo kasaaraha dalka yeman dagaalkii duqeynta iyo gudaha oo difaaca siinayay ciidanka yamanta ayuu ku fashilmay maantan la joogo marka waxa uu micin didayo siyaasadda trump oo keliya xataa congresska iyo bolooyinka kale waxyaabaha sharciga dejiya maraykanka ma awood kama hayso difaacii sacuudiga aaway maraakiibtan maxaa loo difaaci waayo xataa maraykanka dhadiiso waa isaga amniga qaliiska maalin dhaweed kulan kale baxrayn inuu difaacayo difaacii maxaa loo heli waaye ciidan maraykan ama ciidan carab ah oo difaaca maraakiibtan midda kale hadda dhawaan laga dhawaajinayo oo wararka hadda soo dhacay waxaa kamid ah in maraakiibta maraykanka meel u dhow ay joogeen kuwa hadda la qarxinaya laakiin targetka uu yahay maraakiib dad shacab ah oo dalal ka fog maraykanka oo sida jabaanka oo kale iyo dalal marshal iyo dalal kale oo iska hadda bariga dhexe ka fog daxaladiisa oo calankooda marka la ogaado inuusan maraykan ahayn la duqeynayo haddii saas ay timaado xaqiiqatan waa arrin khatar badan iiraan oo waxeedii wadato oo khatarteedii wadato oo dagaalkii ku jirta laakiin aamusan baa soo baxaysa oo markaas shidaalka sacuudiga carbeed halka uu ku aamuso waayo waxay joojiyeen sacuudigu shidaalkii iiraan bilmuqaabil iiraanna si sahlan oo aan la fahmi karin oo dadban ay joojinayaan waaya waa mahadsan tahay profesor afyare maraykanku wuxuu ka baxay heshiiskii ee quudaha adduunku ay la galeen iiraan ee dhinaca nucliyerka ahaa waa waxba xiisadan hadda taagan horseedka u noqday oo keenay maraykanku muxuu ka doonayaa iiraan oo aan ku jirin heshiiskii hore loola galay wax badan oo hadda dee technical markii ay ay trump iyo ka baxayeen waxay saxaafadda kusoo daahiyeen go-aankii lala heshiiskii lala gaaray iiraan oo obama inuu aada u dabacsanaa oo dhuudhuujis xoog leh oo u baahan yahay oo arrimaha qaarkood bal matalan enriching waxaan ay dhahaan enrichmentiga iyo waxa iyo in xoogaa hoos loo dhigo ayagu marka waxay ku doodayaan wixiina dad oo khibrad iyo technica ulah ayuunbaa markaa la talinaya laakiin waxay ku doodayaan nimankan iiraaniyiinta heshiiska lala galay ma garanti garaynayo inaysan noqonin nuclear power oo aysan hub soo saarin marka waxaa ku jiro meelo fara badan ay wax ku khiyaanayaan iiraantuna waxay leedahay wardee waxaa jira kawarqab iyo waardiyeyn iyo muraaqabeyn oo joogto ah ayaa jirta oon ku raacnay oo aan ogolaanay oo ah in annaga naloo ogolaado peaceful si ah inaan u isticmaali karno yani nuclear development horta asalku waa intaas laakiin waxaan rabaa inaan wax ka idhaahdo arrinta weerarada horta marka badda socda oo aan dagaal u soconin in la weeraro waa burcadnimo waaye dawlad ku dhiiran karta oo oo caalam xeerarka caalamigana waa way ka hor xeerarka imaanaysaa caalamigana waa kasoo horjeedaan marka cid kasta oo horta shaqadaas qabsanaysa adduunka waxaa law of the sea wuxuu qabaa eh, maraakiibta iyo doomanka badda maraya inay si nabada ku maraan eh, ayagana la nabadgeliyo en, ciddii maraakiibtaas iyo waxaas iyo dhibaato ula bareertana shuruuc caalamiya oo waaweyn oo oo oo oo oo oo oo kan ugu liitaa oo oo oo burcadbadeed yahayaa meeshaas kasoo baxaysa marka horta waa burcadnimo cid kasta oo oo geysatay weerarkaas xitaa dagaalka ciraaq iyo iiraan markuu socday tanker warska markay bilaabanayeen waxaa lagu diidanaa in lagu lagu bartilmaamse tilmaameedsado yani maraakiibta civilianka ee ee meelaha socota marka eh, arrinka isaga ah horta ah, wa- wa- waa inaan saa isula fahamnaa iiraan dawlad ahaan way ogtahay waxay ku waayeyso inay weerar ayadu ama ay qaaday ama ay ayadu wax ka og tahay lagu qaado dadkaas almost waa waa aada u adag tahay aan saas saa kaleeta ay ayaa dawladaha kaleeta waaba tan hadda iska fogeynaysa oo wasiirkeeda arrimaha dibadda uu leeyahay eh, baaris ha la sameeyo innagana eh, gacan baan ka geysanaynaa E- exactly marka xaqiiqaduna sidaasay ay- ay- ay aniga iila iila badan tahay sabab iiraan ku bixinaysa ama sabab dawlad caalamkan eh, dana kale ay ay ugu dhiiran karto inay eh, burcadnimo jidka u istaagto macquul ma aha way En, la arrinta marka waxaa soo hartay ah yani maraykanka ama ama trump eh, inuu hadda haddii ama jabana dhex gashay ama qolyo kalea dhex galay waxaa laga yaabaa marka in si wejiga loogu badbaadiyo ama faysafin wax loogu sameeyo in uun haddana inta la isku yimaado la wada hadlo oo marka ay yidhaahdo ha iiraan waxaan ku qasbay inay maaragtay eh, heshiiskii hore heshiis ka duwan saxiixdo iyadoon wax badan lagu soo darin waa dhici kartaa waxa ugu muhiimsanaa by the way arrinta muhiimka waxaa jirtay khaliijka maadaama aan ku noolaa Mhm.
eh, markii arrintu soo baxday eh, republicanku inay ku kaambeen garaynayaan inay nuclear diilka ka baxaan yaa waxaa dhacday heshiisyadii eh, markii cunaqabataynta iiraan laga qaado heshiisyadii eh, la xiriiray saliidda iyo energy-ga ayaa intoodii badnaa waxaa helay europeyankii maraykankii oo cidlo taaganaysa marka en, dadka critical analysis-ka sameeya waxay leeyihiin maraykanku waxaana uu digdiglaya uu qaylinaya waxa waaye dana dhaqaale haddii- haddii wax laga siin lahaa berigii hore oo faransiiska iyo ingiriiska iyo ay- ay- ay wixii iska wada qaateen waxaa laga yaabi lahaa inaanay arrintu meeshan soo gaarin yacni waxaa jira qoraallo iyo buxuus arrintaas ka hadlaayo oo saa u dhigaayo waxay doontaba ha noqote ee, een, ma filaayo aniga inay hal mar iska wada aamusayso waa la heshiiye la dhahayo caraadis iyo caraadin iyo statement iyo this iyo that waa waa waa mar walba waa soconayaan Mhm.
en hopefulina waxaana rajaynayaa inaana meeshaas dagaal ka dhicin oo si uun peacefula ama nabada ay ku dhamaan waaya eh, aadan azaari gabagabadii baan eh, ku soo dhowaanay si kooban xaalka halkeebuu ku dambayn doonaa baad isleedahay haddii sidan uu ku sii socdo oo weeraradani ay sidan u dhacaan eh, cagajuglaynta iyo isguulguulkana uu dhinacyada eh, ka kala imanayo eh, wadamada khaliijka ku yaala ay dhinacooda iyagana arinta eh, eh, ka sii kicinayaan halkeebuu ku dambayn doonaa baad isleedahay xaalku Eh, sida la ogyahay xataa dagaaladii eh, run ahaantii iiraan iyo iyo ciraaq dhexmaray sideetameeyadii eh, laftiisii aad baa waxaa saameyn ugu lahaa sidan oo kale ee doomanka oo waxaa la sheegaa ilaa shan boqol iyo xoogaa doon ah in in aan aan qaar ee quusay ama ama biyo la biyahii la geliyey ama kuwa kaloo la gubay iyo kuwa la weeraray waxyaabaha caynkaasu tiro badan ah inay dhaceen marka hadda siday u muuqatana run ahaantii way adag tahay ee iskor imaad oo mubaashir ah ama foolka fool ah hadda inuu dhaco aad bay u adag tahay Eh, qofna dan uguma jiro uguma jirto Eh, dowladda iiraanna guud ahaan hadde dee aad uma rabto dagaal toos ah inay dee dee dowladda adduunka ugu weyn ee maraykanka inay la gasho maraykankuna aad buu ugu soo daalay dagaaladan tirada badan ee dunida caalamka meelo fara badan uu ku galay oo ilaa iyo hadda saameynteedii eh, dhaqaalihiisii meelo fara badan ay ku leedahay Eh, khaliijkuna gebi ahaan eh, arrintan yaman aad bay u saameysay Eh, iyaguna hadda dagaalo fara badan uma baahno marka qof walba marka lasoo ururiy taas taasaa laga dhihi karaayo cid hadda dagaal u bira tumanayso ma jirto laakiin waxaan waxaan u malaynayaa inay dhici karto eh, dagaalo dadban in qof walba eh, dabcan kooxaha isaga taageero inuu eh, eh, ku riixo waxaa dhici karta inay iska soo ballaarato doomankan mar walba la tilmaameedsanayo iyadoo dee ay tahay arrin aan qaanuunka caalamigan uusan ogoleyn laakiin qolo walbaba iyadoo ama koox jabhad ah ama xisbi mucayan oo iyada taageersan ay adeegsanayso inay samayso ugu dambeyntiina ay tidhaahdo ilaa evidences ama daliil cad laga helo waxaan aniga shaqo iyo shuqul midaan kuleeyahay ma jirto ay dhahdo dagaalada caynkaasaan inay soo bataan oo inta u badanna la yidhaahdo caalamka golaha ammaanka iyo united nationkana ha loo raro dhaleeceyn iska soo horjeedo xagga iyo xagga dagaalku halkaas dhinaciisa siyaasadeed inuu aada u xoogeysto ayaa wejiga koowaad ayaan isleeyahay way u badnaan doontaa wejiga labaadna dee markaas wuxuu kusoo ururayaa un suurtagal ma tahay in dib wadahadal loo furo wadahadalkaas oo arrintaa lagu xalinaayo marka waxaana ugu muhiimsan wadahadalkaas markama wuxuu noqon doonaa mid u dhexeeya iiraan iyo maraykanka oo hadda labada awoodooda dee ugu muhiimsan la dhihi karo dagaalkan ayuu u dhexayn doonaa mise dowladahan khaliijka laftoodii mid yani saddex geesood ayuu noqon doonaayo saddexdii geesooda loo wada hadli doonaa si oo macnaha nabad waarta loo gaaro oo markaasi qawaaniin arrintaasi maareyso oo ku saabsan xataa badmareenadan iyo ahmiyaddoodii waaya xasan albasri ugu dambeyntii adigoo aada usoo koobaya dhacdooyinkan isi soo taraya ee lagu bartilmaameedsanayo doonyaha gaar ahaan kuwa shidaalka sida sidee bay yeman u saameyn karaan iyo annagoo og in markii horeba dalkaasi uu ahaa mid aada u baaba-ay oo dagaallo ay ka socdaan oo weeraro dhinaca cirka ah iyo weliba dhulka ah ay ku hayaan xulafada uu sacuudiga u hogaamiyo
runtii mar kasta oo eelaboor ama deged lagu weeraro ku taalla gacanka carbeed marka xigta waxaa soo kacaya diyaaradaha sacuudiga oo waxay duqeynayaan sanca iyo sacada iyo meelahan xuutiga kurga baadka uu degan yahay marka duqeyn aan loo meeldayin ayaa iska imaanaysa oo dad shacaba lagu baabiinayo waxaa kaloo dhici karta in cabsi laga qabo xataa gacanka carbeed iyo baabmandabka in maraakiibtii shidaalka iyo naftada keeni lahayd dhinacan yamanta in markaa hoose dhac ku yimaado sida hadda muuqatana sicirkii shidaalka waa kacay yamanto marka xaalkooda markii hore ahaa xalato xaal ahaa oo gacanka bad ahaa in la waayo waa me in la waayo ayaa macquul noqon doonta meel loosoo marsiiyo gargaarka bini-aadamnimada ay bixiso qaramidoobe waxaa kaloo dhici kartaa in haddii dagaalku sii labalaabto in xuutiyiintu ay lasoo baxaan sida hadda muuqatan ooba lasoo baxeen awood qarsoon iyo hub aan hore loo arkin taana dhinacan koonfurta ay kaga furaan sacuudiga dagaal markaas aan hore loo arkin barnaamijkuna uu markaas si aan caadi ahayn usii laba kacleeyo xaaladuna meeshay martay ay kasii xumaato waayahay profesor afyar gebagabadii arrintan xalkeedu muxuu noqon karaa waa kan madaxweynaha maraykanka ku soo celcelinaya haddii iiraan ay wada hadal u baahan tahay diyaar ayaan annagana u nahay iiraaniyiintii waxaad moodaa in waxoogaa ay madaxa ciidda ka ceshanayaan maadaama tallaabooyin aad adag uu maraykanku ka qaatay oo ay isleeyihiin in aad jilacdeen ama aad dabacdeen yaan laydin dareemin marka xalku muxuu noqon karaa sida hadda lagu socdo maxaa arrintu ay ku dhammaan kartaa horta ani waxaan isleeyahay waxa ugu badane maraykanku hadda ku sameynayo iiraan waa xunaqabateyntan xunaqabateyntuna waa runtii waa xanuun badan tahay wa waan dhibaato fara badanayna ku tahay iiraan horumarkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo nolosheeda marka ayaga iiraan hadda wax uga daran xunaqabateyntaas inay jiraan ama ay imaan doonaan uma badna siday hadda ayagu xisaabaha isugu darsanayaan oo ay waayo dagaalka tooskaa dhib u keenaya laakiin waxaa jira arrinta iiraan iyo maraykanka waa ka duwan tahay dagaalka yemen iyo sacuudiga dagaalka yemen iyo sacuudiga markii horena farsamo xumo iyo iyo iyo xisaab xumo iyo iyo iyo iyo waxaan loo baahnay inuu ku bilowday uu ku socday dhibaatada badan dhibaato aada u fara badanna shacabkii iyo dalkii yemen way gaartay wax natiija oo hadda kasoo socdaana ma jiraan marka dagaalkaas inuu dhamaado sacuudigay dani ugu jirtaa waxay dani ugu jirtaa gobolka oo dhan dagaalkaas marka yacni marmarsiinyaha iiraana joogtay iyo taas ma ma ma ma ma ma keenayso grievances iyo waxyaalo fara badan oo dadka meesha joogaa ay ay leeyihiin waa jiraan aakhirkana yeman laftirkeeda u baahan doonta factioniskeeda kala duwani inay intay si u wada hadlaan ay si isu badbaadiyaan laakiin dagaalka yeman horta inuu dhamaado waa lama huraan markii yacni runta loo hadlo waxaa kaloo qeyb ka ah run mandiqada khaliijka dagaal arrintan cunaqabateyntan qadar hadda saaran ayada laftirkeeda wax xigmaday hadda ku dhisan tahayna male markii la samaynayo wax ay hadda badan oy dhibaato ay geysatayna ma jirto ayada laftirkeedu waxay ku qasban tahay hadday jasiirada carabta particularly waxaan g c c ga la yidhaha ay rabaanba inay hal si wax u eegaan inay iyaga laftirkoodu ay meel dabcan isku yimaadaan oo aragti hal aragtiyo guud ay yeeshaan iyagay u fiican tahay midda ugu dambaysa waxa waaye guud ahaan mandiqadan mandiqo caalamku ka maarmo ama awooda in dagaal ay qaadato hadda ma aha waxaa la mawraana marka in si uun caqligu intuu u taliyo wixii wadahadal lagu xallin karo lagu xaliyo waxyaalo fara badanna waxaaba jira wax la dhaho indecision oo ah inaan go-aanba la samayninba hadda oo horey nolosha caadiga ay u socotay intaasun baan kusoo koobi aad baad u mahadsan tahay profesor dhammaantiin waa idiin mahad celinayaa waktiga aadna siiseen aad baad ugu mahadsantihiin dhegaystayaal idinkuna waad mahadsan tihiin barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadkana intaa ha inoo joogo waxaa igala qaybgalayay brofesor afyare cabdi cilmi oo wax ka bara jaamacadda dooxa ee dalka qatar haatanna ku sugan dalka kanada aadan sheekh xasan xuseen ashari oo isaguna ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida muslimka oo ku sugan waddanka norway iyo xasan albisri oo isaguna ah aqoon-yahan wax ka qora arrimaha carabta haatanna ku sugan gobolka xadramuud ee dalka yemen intaynu barnaamijkan lamida dib ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelya
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kuka ayaa nala socodsiinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka toddobaadkan halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington bal markaana dhinacii heesaha muusigaasi dhegihina ku soo dhacaya waa codadka khadrad daahir ciga iyo cabdulqaadir juba
codka macaane cabdiqaadir jubba iyo khatro daahir idaacaddeenna galabnimo ayay gabogabo u ahayd waxaa idinla socodsiinayay anigoo falastiin axmed iimaan iyo saahar cabdi axmed intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu dahu caadadiisi ka dhaxiya jidhaama badi labadii fiidcaw cosobka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabha isku keensigo bilicaana iyo nabaad insha allah